xaliibo waa si uu dadka u moodsiiyo abu saciidkan waxuu ka warinaya abu saciid alkhudri inuu yahay abu saciid alkhudri inuu yahay dadka ay ugu qaataan ayuu abu saciid odhanayo isaga ku magacaaba bal isagaaba laga soo naqliyo kelmi inuu ila abucadiya igu magacaabay abu saciid igu magacaabay oo abu saciid buu cadiya i odhanaya malaa markuu wax ka warinayo tanna waa wax loo jeeday oo dee waa si uu dadkii u moodsiiyo inuu abu saciid alkhudri kaba warinayo cadiyat alcawfna kale waa nin dee macruufa washahara markaasa wadakara ay dakarahu maxamed ibnu saaxiibkan waa sheegayo dee abinabri ibnu isxaaqa baa ku sheegay washahara ay washaharahu waa shuhreeyeyo dee abi saciidin abi saciid buu ku shuhreeyey oo macnaa u ku sheeguu ku magacaabay weeye alcawfiyu ninka cadiyat lcawfi la odhanayay inuu kuba sheegay bal dee abu hishaamna waa la yidho inaanu dhahay oo abu mala hishaam la odhanayay loogu kuwa tunyoodoo barhkoodna taasay yidhaaheenba adugu dee waxyaalo kalena laba yidhi waa nin magaciisii saa loo rogrogay oo loogu tasarufay tadliiskii shuyuukh waana dee ninka aada u daciifka haddaba taasoo kale ayaa jirta irtibaaska weyn baa kaba imanaya dadka caynkaasa iska dabdi iskaba hubso uga weeye afraadulcaalami caalamka afraaddiisii calamkaasan waa wixii shuruuxa calaamo loogaba yeela calam looga jeeda marka ma aha uun ismigii calamka ahaa ede marka kunyada iyo laqabka iyo ismiga ismiga iyo kunyada iyo laqabka meel ay ku wada sheegayaan ay dee gaar ahaan ay u tacriifinayeenba ee marka wixii ruuxa calaamo looga yeelay oo ama magaca ama kunyo ah ama laqab ah isaga ruuxan calaamo uunu ah ee lagu sooco taas baa imaka halkan calamkan loogaba jeedaayo markaa kunyadii dee ab ama um kuba bilaabmaysay laqabkii tilmaamayey dee amaani amacay ay kuba sugnaatay rafcat lmusama oo dacaf lmusama tilmaamayey iyo calamkii isagu mujaradka ahaayeen labadaa midna ahayn baa imika waa wax shamlinaya afraad lcalam waxaana ujeedadu ay tahay afraad lcalam waa ama laqab ha noqdo ama magac ha noqdo ama kunya ha noqdee waxyaalihii kelida ahaaye ruuxa mooyaane ruux labaad oo magacaa la wadaagsaday aynaan hayn ama kunyadaa la leh waa isagun baa la gooni noqdayoo cid kale oo lagu magacaabay magacaas ama kunyada ama laqabkaa ma hayno kaas baa afraad ulcalam idhaahaan oo afraad markaa kutubtan taraajimta ee roonroon kolkol aakiradeeda way soo dhigdhigtaan taas oo way dhigtaan aimada qaarkoodna kutub gaaray ku khaas yeeleen oyma waxyaalihii caynkaasa kuwa ururiyeen ee kutubta mustalaxana waa tan nooc ahaan ay noo taallo amsilo koobanna aan arki doono dee barhkoodna amsilada ay intaa kaba badiyaan walow barhkood kolkol imtiqaan ku yimaado laydhaha may magacaa ee isagii kanun buu arkay intuu idhaha waa keli laydhaha may nin kale oo magacan lalihi waa jira kolkol imtiqaab xaggaas kagaba yimaado bal haddaba afraadulcalami macrifatu afraadi ilcalami waa calamka kuwooda kelida ah ee ruuxa mooye ruux kale aan lagu magacaabin macrifadiisii weeye wuxu ui wacna waxaad u ihtimaamtaa si maan wadanaynaye bilafraadi de imaka caadi saasaan aqriaya bilafraadi laakiin markay noqoto wasan ahaan iyo bayt ahaan hamzada waa hamsatu wasri bay isaga bedelmi laamta ayaynu markaa dee noqonaysaa in la fadxiyo laamtii sukunsanayd marka ofadii iyo laamtaasna ay markaa la iskuba reebo bilafraadi la yidhaaho hamsadii la takfiifiyo ama la tashiiriyo adigu idraaj lagu sameeyo hamsatoose la isu bedesho wacni waxaad u ihtimaamtaa bilafraadi kuwii keli kelida ahaa u ihtimaam suman sawaaun kaanuu suman way ama waxa afraadii haba ahaadeen dee suman magacyo aw laqaa sawaaun kaana suman way aw laqaba naanayd aw kunyatan kunyo waxay doonaan haba noqdeen ama suman xaalayiin afraadaas aw laqaban ama sanaanays aw kunyatan kunyo magac suman markaa waa lugatun fi lism taasba weeye kollay siintiisana suman markaa ay tahay in de waxa weeye saddexda xarakaba wayso luqa ahaan way u jirtaayoo siintoo la kasriyo la fatiyo la damiyo taasi laakiin waa imaka lugatun fi lism ama magac ha noqdeen mujarad ah ama laqab ha ahaade waxaa fardigii ama kunye laakiin kollay baa u ihtimaam ihtimaamku waa xifdi weeye waxaa dabdiyo hubso khaalibana asmaada caynkaasi inta badan waa asmaa iska yar hariiba oo dhawaaqooduba yar suxuubo leeyay intooda badan taas bay noqdaan sida ajmad oo kale de nooma dhigin ajmad ibnu cujiyaan oo kale de ajmad axmed buu ahaa marka si waa magaca qariiba oo kale cujiyaan oo kale ama sufyaan ha la yidhah ama cujayaan sida corayaan oo kale oo kale iyo waa magacyo inta dulaybiib oo kale waa magacyo kolley qaraaba ay kuba sugan tahayoo kelinimada taas bay oo ruuxan mooye cid kale oo la wadaagsatay ay naadir noqotaa ama aanay jirinba haddaba kuwa adigu cinaayadaad iyo ihtimaamkaaga siin misaal buu inoo dhigta wadalika naxwu lubayi bni laba waa laba magacoo mid kastaaba gooni yahay ninka magaciisu waa lubayi sa ubayi oo kale wasankii ka kalena waa laba oo sida casa oo kale waana nin saxaabiya ninkan lubayi bni laba oo reer bani asad ah isaga iyo aabihiiba afraadday kaba mid yihiin waa laba magacoo keli ah oo cid kale oo loo bixiyey aanu jirin naxwu lubayi bni laba aw min dalil markaas mindal oo kale naxw oo mindal oo kale oo awdan iyo tadambe oo kale aw abi mucaydin waxa ay tahay labadooduba waa bimacnaa wow un oo waa imaka lubayidii bay ku cadfanaanayaan naxwu lubayi bni laba weeye aw mindalin wa naxwu abi mindalin mindal ninka la idhaa weeye waa laqabkani camrun wahuwa mindalku camrun oo de waxaan qadaraynaa mutade waa camri magaciisa camri baa la idhaa wanasu waanay caddeeyeen culimadu halkan dee intooda badani kasran hoos dhow filmiimi mimka mindal la hoos dhabayo waayo barhkood baa mandal yidhi laakiin intooda badani waxay dee ka dhigeen inuu yahay dabdigu mimta in la kasriyo mindal la idhaa aw abi mucaydin awdadna waa ta aan soo sheegayna hamsadeedna waa la idraajinayaa ama de darjulhamsa laakiin waxa weeye isaguna waa bimacnaa wow eh oo markaa maxaan odhanaynaa wanaxwu abi mucaydin waa kunyatani ninka abi mucayd la idhaahdo weeyo xafsun wahuwa isagu ama magaciisu wasmuhu xafsun xafsa la idhaahdo aduu meeshii saddex misaal buu inoo sheegay misaal waa magacii waa lubay waa magac fardiyade waana saxaabi misaalka labaadna waa ninkan la yidhaaho waxa weeyaan mindal laqabkiisa la yidhaah oo magaciisa camrun baa la yidhaah oo ninkani magaciisa camrun baa la yidhaah mindal ibnu cali alcanazi kale waa nin daciifa bal ninkaasna laqabkiisan a mindal cid kaloo la leh ma jirto keligii ayuu laqabkaa leeyahay ka saddexaada uu dhigayna waa nin xabsi la yidhaah magaciisa horta oo magaciisa waa ka inoo sheegay oo xabsi ayaa lagu magacaabaa ibnu khaylan laakiin kunyadiisa maxaa la idhaha abi mucayd oo ismi musadara markaa kunyada xabsi waa magac badan eh kunyadan abi mucayd isaga cid lalihi ma jirto waa keligii bal markaa haddaba kuwaasi iyo dee wixii amsaashoodaasi aduraybiib iyo ajmad aduraybiibna waa saxaabi ajmad iyo magacyada caynkaasa cinaayadaad iyo ihtimaamkaaga si si aad u dabdistooda u ogaatid oo halibanna kol haddii ay yar dabdis gaaray u baahan yihin oo had iyo goor dee si magacyadii badnaa ama laqabyadii ku iman jireen kuma imano waatan dabdi bay kaaga baahan yihin marka waayo inta badan waa magacyo gariiba iska noqdaan ama waxyaala naadira iskaba noqdaan oo had iyo goor dee qalab kaaga iman karo dariiq kale aad la mari karto haddaanad iskaba hubsan ee umuuraha cinaayadaada sii weyn naxwu lubayi bni laba aw min dalin camrun wa kasran ay wa nafsu waxay caddeeyeen kasran calaa kasri kasrin filmimi miimkiisa oo qolkaasdaan bay ku nasbisnaansi shaarixuba leeyahay miimkiisa oo la kasriyo mindalka ujeeda aw abi mucaydin awdu waa taa leeya waa bimacnaa wawo wa naxwu abi mucaydin ba weeye xafsun wasmuhu ama wahuwa isawir xafsun xafsun bnu khaylaan weeye alasmaa walkuna bal kan intan ka gaadhsiin karaan yar wadi doonaa waayo dee sucuuba sidaasi ma jirta xagga laqbadu maamala sucuubadu yar noqon doonta macrifat lasmaai waa ma alasmaau walkuna hada mabxahu ama macrifat alasmaai walkuna magacyadii iyo kunyooyinkii ayuu markaa macrifadeedii ayuu kan yahay ayuu meesheedii yahayba oo markaa waxaa jirta dee anwaacdooda iyaguna u ihtimaameen weliba kutub kala duwanna ay u dejiyeen waxa kaba mida ahamiyada ay leedahay dadka kunyadooda lagu yaqaano bal dee in ismigoodii aad ba ugu shuuroobin kuwaa in la ogaado iyo dadka iyaguna asmaa caadiya le ismigiisi u shuuroobay kuwaasna kunyadoodii si markaa waxay sababtu ay se ugu cinaayoodeen waxaa dhici karta ruuxii ismiga lagu yaqaanay kol kunyadiisii in lagu sheego haddaanad oqoon nin kalaad u qaadan ama wa kugu joogsanayo oad garan waayeysaa kolna nin baa lagu yaqaanay dee bal masalan kunyadiisa un lagu yaqaanay magaciisii baaba sanadkii kuugu yimi ama dee kutubtii kuugu yimi haddii aad halkan ogtahay dee waad garan haddii kalena ruux labaad baad uga qaadan ama nin aanad garanayn buu noqono majhuula si aanay haddaba umuurahaasi iman oo bal markaa aan laba ruux loo qaadan ruux keli ah in la ogaado bal dadka magacyadoodii iyo kunyooyinkoodii iyo kii magac lagu yaqaanay kunyadii kii kunyo lagu yaqaanay magicii kii laba kunyo iyo saddex kunyo iyo lahaa bal siisa loo oa loo ogaan iltibaasyadan baad ka imanaya ishtibaah hadhow dadka caynkaasa iltibaas hadduu ka yimaado sanadkii xadiiska kugu sugan yahayna de xadiiskii waaba haddii ninkii la garan waayo majhuuloo kale uu noqdo laga joogsanaya dhibtaasa kale kaba iman ama xukunkiisii la garan waaye bal markaas haddaba umuurahaas bay culimadu u cinaayooden kutub badanna u dejiyeen ay dheereeyeenna weliba kalaamka iyo qaybaha iyo tafsiimka ku dheereeyeen bal kiibaa qayb aynoo imano wuxuu ihi wacni waxaad u ila ihtimaamtaa bilasmaai magacyadii imaka caadi waxayna xidhayaa ma jirto bilasmaai baan odhanaynaa laakiin marka kale haddaad bilasmaai sidaa wasan aad ku dhawaaqi karta ama beytkii kuma inshaadi kartid hamzaduna waa la idraajin oo bilasma bay noqon hamzadan inoo taalee dambe ee ism mamduud uu ku ahaana asal ahaan maba jirayso imika beytka waan kaba masaxayna oo beytka kuma jirto ism maqsuuro ayuu noqonayaa waxaa ku wada kulmaya in hamzadiisa hore la idraajiyo la darjiyo iyo hamzadan labaadna in la gooyo ism maqsuura lagaba dhigo wacni bilasma walkuna waqad qasam haddaba wacni waxaad u ihtimaamtaa ama hamzadan iyada dambe asmaa ba inoo taala taas iyada asal ahaan beytka dee kamid maaha wacni waxaad u ihtimaamtaa bilasmaai magacyadii macnaa bimacrifati asmaai dawi lkuna iyo walkunya kunyooyinkii bimacrifati lkuna lidawi lasmaa kuwii magacyada lahaa waqad qasama waa qaybiyey oo macnaa taa cinaayadaad iyo ihtimaamkaaga si bandinteeda iyo waxyaalaha ufirsigooda iyo fahamkooda waqad qasama uu qaybiyeyo ashaykhu shaykhi waa ibnu salax horawati almuqadimada ugu soo maray sheekh hadduu ilaamin kale inaanu ujeedin da noocan waa alasmaa walkunaadan aan hayno khaasatan kunyooyinkii ayaa de halkan asal ay ka bilaa dhigeen bitiscin sagaal qaybood buu u qaybiyey aw amase cashri qismin toban qaybood buu u qaybiyey oo waxa weeyaan markii hore naqriaya cashri qism baa laasi xagga inshaadkii cashri qismin waa toban qaybood buu uqaybiye o idigu waa mid keliyo dadkii iyaga kunyadooda lagu yaqaaneen magacooda loo aqoon iyo dadkii magacooda loo yaqaaneen kunyadooda loo aqoon haddii la kala saarana tobankay noqonaysaa haddii labadaa nooc keliya laga wada dhigana nooc keliya laga soo wada qaadana sagaalkay noqon oo saasunbay haddaba ama labadaa kala saarkood ama isugeyntoodii sagaal ama toban buu qaybiyey waqad qasama shaykhu da bitiscin aw cashri qismi waay ama dee waa cishri aqsaami waay toban qaybood marka bal mid mid buu inoogu dhigane alawalu kii hore man shaksi weeye ismuhu magiciisu kunyatuhu kunyadiisanun uu yahay infiraadan kelinimo oo iyadoo kunyadaasun ay too kunya labaad aana jirin mid keliya ay tahay magac kalena aanu lahayna kunyadan un magac ay u tahay kunyana ay uba tahay taas ba weeye waa kii hore dalika naxwu abi biraalin abi biraal ninka la yidhaahaba wey oo maxaa noocaas koobaad yahay waa horta magacii wuxuu ku yimi suuro kunyo laakiin ninka magac kalaaba looba bixina magacii loo bixiyey kaas buu ahaa kunyadamana umay bixin markii dambe ee kunyada kalena ma laha magac kalena ma laha kunyadaasunbaa u magaca aba abu bilaal oo dee kunyo uu leeyo kale ma jirto magac kalena maba laha ee kan baa magac u ah kunyana maba laha kale taasi waa mid oo markaa waxay noqonaysaa noocan kaa kunyadiisa iyo magaciisu ay mid kale yihiin iyadoo gooni un ay tahay wax kale kunyo kaloo soo raacaysa aanay jirin waayo nooc ka dambeeya wax soo raacaya man ismuhu man weeye ismuhu magaciisa iyo ismuhu magaciisu kunyatuhu kunyadiisa uu yahay infiraada kelinimo oo iyadoo wax soo raacayo kunya labaad oo lubaxdayaan fi naxw abu bilaalin aw amase awdu markaa wasanka waa la darjina aw amase qad zaada waa ziyaaday oo ujeedadu halkan maxaa ziyaaday kunyo kale ayaa ziyaaday oo kunyo kalea soo biirtay waa noocii labaad oo masalan ninkan magaciisan ayaa horta uun kunyadan unba u magaca laakiin kunyadan magaciisa ah mooyaane wuxuu leeyahay kunyo labaad buu leeyahay oo imika ag meeshii ismi calama maaha markaynu kala qaadno saddexdoodii waa kunyo kunyadaasa magaciisa ah haddaba kii hore waxay ahayd kunyo labaadna maba laha abu bilaal ayuubaa magac u ah ee waana suurada kunyo kunyada u ah laakiin kani waag kunyadiisa magaciisu waa suuro kunyuu ku yimi abufulan buu kuba yimi kaasaa loo bixiyey markuu dhashayba oo magac ahaa laakiin kunyo labaadna waa leeyahay waaba maxay oo intaasaa ziyaaday wadalika naxwu abi bakr bni xasm waa ninkaa dee macruufka ahaa ama qoys macruufanaba ahaayo kitaabna kuba shuhuroobay rasuulka ilaahay dee uu qoray waalidkood oo markaa yaman uu caamilka kaba ahaa abibakr ibni xasmiba weeye abibakartani waa magaciisii magac kale ma laha laakiin qad kunyo waxaa loogu kunyooday abaa muxamedin abaa muxamed baa loogu kunyoodo kunyo ayuu leeyahay abu muxameda abubakar markaa waa magacii kunyadiisna waa abu muxamed bikofid iyadoo taasi laakiin khilaaf ay ku sugan tahayoo meeshii aan la isku raacsanayn ee barkood ay leeyihiin reer abu bilaalun buu lamid yahayoo kunyo labaadna ma laha magaciisun baana u kunyo ah oo waa qaybta hore ay barhkood leeyihiin halkan khilaaf baa jira bikolfid iyadoo dee maca kolfid khilaaf meesha jira uu jiro fafqud waxaad u dhig yeelataan fahmo u yeelataa khilaafka meesha jira iyo arrintan fahmo u yeelo oo wuxuu hi naxw abiba aw amase qad zaada waa ziyaade kaasio macnaa ma aha infiraadintiiba markaa ay ku kala duwan yihin kelinimadii maahe waxa u ziyaaday kunyo kale naxwu abibakr bni xasm qad kunya waa lagu kunyooday abaa muxamedin baa lagu kunyooday bikulfin maca kulfin khilaaf kunyadan dambe laysku khilaafsan yihin iyado ay jirto barkood leeyihiin mee abubakar unbaa wax kastaba u ah ee faftun fahma yeelo bal markaa taasi waa qismigii hore wathani ka labaad man yuknaa waa ruux kunyo leh oo loo kunyooday kunyo lagu kunyooday walaa nadri aynaan garanahayn isman magac isaga usugnaadayna aynaan garanayn waa qayb labaad laakiin muxuu yii horta ninkan kunyada uu leeyahy mooye wax kale ma hayno qoladii hore uu la mid yahay laakiin kuwa hore waxaan ogeyn abu bilaal inay aanu kunyo labaadna lahayne magacii aan kalena lahayne magacan uu leeyahayna ay abu bilaal un tahay kunyadiisna ay abu bilaal un tahay tan laakiin maxay kaga duwan tahay horta kunyada mooye wax kale ma hayno abu fulan baynu ninka ku haynaa laakiin ma garanayno inuu magac kalena inoo soo naqlin leeyahay ma garanayno jees kalena ma garanayno kunyo labaadoo dee aanu ku shuhroobin oo jirta laakiin aan laynoo soo naqlin ayna soo gaadhin inuu leeyahay kuwa hore waan garanayna tanna waxay kaga duwan tahay un ninka horta wax kale ma laha intaasun buu leeyahay laakiin ma ogin inuu magac kale leeyahay oon laynoo soo naqlin ma garanayno inuu kunyo kale leeyahay misaalkina waa tan oo wathani man yuknaa ku ruuxa lagu kunyoodo weeye oo kunyo leh walaa nadri aynaan garanayn isman magac lahu isaga usugnaaday lahu ismun aakar am lahu kunya ukra ma garanayno naxwu abi shaybata ninka abu shayba la yidhaahba weeye wahuwa alkhudriyu waa nin reer khudre loo nisbeeyey waa jiribkii abu saciid alkhudriyo waana saxaabi oo dee xadiis keliya soo naqliyaan oo uu leeyahay horta xisaabkii qustandiniya weliba magaalada istanbul ama islaambul la odhanayay la yidhaaho ee dee turkiga kuba taala caasimadii hore de dawladii cusmaaniyiinta o dhan ahayd markii dambe uu kamaal qabsaday ayuu anqaro u rarayba si uu magaca islaamkiya waxaa uga dheeraadiyo masaajideediiyo umuuraheeda bal markaa ninka halkaa xisaarkeedii waktigii mucaawiye yaziid baana ciidankaa watay ayuu ku dhintayba meelahaasaa lagu aasay muslimiintu markaa umay suurtogelin dee beri dambe ayaa markaa walaa wakti ka dambeysay iyo waktiyadaa insa qarne ilaa sideed qarni ama sagaal qarni ka dambeysay oo dhow dhow ayaa dee ay maxamed alfaatix u qabtay halkaas buu joogay oo lagu aasaa la yidha halkaasu kuba dhintay waana saxaabi haddaba abushayba waatano waan garanaynaa dee axaadiistiisna way yartay laakiin magac kale talooma leeyahay taa ma garanayno kunyo kale miyay jirtaa ma garanayno waxaanay barhkood yidhaahda halka shuraaxda kitaabka kuma sugan barhkood inuu yahay abu khashaybahani abu saciid walaalki oo abu saciid ay walaalayeen xafna xajarna kol dabaraan intaa uu kasoo naqliya kitaabkiisan dee taraajimta asxaabta ee isaaba waa kasoo naqliya hore dikrigiisaan usoo maray laakiin xafna kolley waxyaala isail khilaafa ka dhaca isaaba hadduu isaga kasoo naqliyo madaanu bushin hadal keema keeneen fatulbari oo kale meel kolley juska horaa wuxuu sheegay abu saciid alkhudri inaanu walaal aabo iyo walaal hooyo toona lahayn waxaan qataak ibnu nucmaan oo ay xagg hooyo ka walaal ahaayeen aanu jirin taas buu halkaa kuba sheega haddana mar masaaji la joogo oo mujaradka toddobaad ayaa meel uu kasha markuu umu sulayd waa qazwada uxud umu sulayd haweeneydii la odhanayay iyadna koley jaadkii kuba jirtay markuu sheegayo biyo ayay usoo dhaaminaysa ama waxyaala ayaa wuxuu yidhaahaa umu sulayd abu saciid aabihii baa markaa eeg wuxuu guursaday waxa weeyaan isaga de si abu saciid aabihii umu saliida guursaday oo ay lahaydna awlaad aan u dhalin abu saciid alkhudri waalidkii aan u dhalin inay lahayd oo de markaa walaalay unoqonayaan abu saciid de qataadka bnu nucmaanna may dhalin oo bal taasna meel dambu kuba yidhaahaa kolley waa laba hadal oo xaafid aan ogahay horta fuxubaari inay kuba sugantay halkana dabaran inuu kaba soo naqliyay takriir ansariyan oo tilmiidkiisna waa sida ilahan imankaasan waa abu saciid calaa kulli xaalin waa saxaabigaas aynaan garanay abu shayba waan haynaa waa magac iyo kunyana isagunba u wada ah laakiin inuu magac kala leeyihin kunyo kala leeya ma garanaya taa hore taasay kagaba duwan yihin uma kuna lalqaad wallahu subxana watacala alam bismillahi الرحman الرaحim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu ala sharaf cilma ynfacna ولا تجعل علمتنا وبالا علينا القاب والسعد وابن جريج بأبي الوليد وخالد سمي بالتعديد ما ذو الخلف صنع وعلما أسماؤهم وعكسه وفيهما وعكسه ولد اشتهار بالسمع وعكسه أبو الضحى للمسلم وعن جل القاضي فربما جعل الواحد اثنين الذي منها أضل نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز ما يكرهه الملقب وربما كان لبعض سبب كغدر محمد بن جعفر وصالح جزارة المشتهر وعن الدماء صورته مختلف فضلا ولكن لفظه مختلف نحو السلام كله كله فسقر لمنا سلام الحبرى والمعتذر أبى عليهم فهو فسق الجد وهو الأصح في أبي البيكند وابن أبي الحقيق وابن مسكن والأثر التشديد فيه فاعلمي وابن محمد بن ناهض فخف أو زده أنت كذا فيه اختلف قلت وللحبر ابن أخت خصف كذاك جد السيد ونستطيع بسم الله الرحمن الرحيم قرن السوار وعدقائي وسلم بركو لإزدياجي أنه هل كان عن النوب السجنين إذا أيوك لسارين السلام كاه شليسو وحن سوار أبني أفرتي بيدي هوري لبن وعمار وسوار أبني intii kale ee qaybii ahayd afartan bayday masaalkan noogaba bilaabmaysa ayaan arki doonaa insha allahu tacaala aan ku arki doonaa marka wuxuu yihi maadilku raximah llahu tacaala uma kuna alalqaabi watacadudi ay uma ahaalisu waaye waa kii saddexaad oo waa qaybta saddexaadi kuna alalqaabi naanaysaha iyo laqabyaasha kunyooyinkoodii weeye macnaa waxaa adigu haddana qismigii saddexaad yahay kuna alalqaabi laqabyaasha iyo naameysaha kunyooyinkoodii macnaa kunyooyinkii iyagu suuro ama ku yimi adugu waa dee laqabkii iyo alqaabtii ku timi suuro kunyo iyo watacadudi tirow ay kunyooyinkii turoobaanba oo ruuxu kunyo wax ka badan yeesho iyaduna qeybteedii oo qeybtii afraada naxwu abisheekeedi muxamedin oo bal adigu wuxuu u wadaa insha allah misaalkuna way noogu cadaaneen tan ruuxi kunyo wax ka badan buu leeyahay laakiin taasaa laba u qaybsamaysa mid waxa weeye midi waa kunyadiisii caadiga ahayd kunyadan labaaduu yeeshay maaha kunyo ahaan looguma idlaaqino ama dee looguma magacaabine waa naanays oo kale ugu baxdo macnihii naanaystu lahaan jirtay ayay shabahaysaayo ama xagga rifco iyo ammaan inay keenaysaa ama baco iyo ammaan dibkeed inay keenaysaa ninkiina kunyo labaad buu leeyahay kunyadiisan imaka uu yeeshay waa kunyo laqab ahaan iyo naanays ahaan ugu baxday taasi waa qayb qaybta uu leeyahay tacadudna ruuxii laba kunyuu leeyahay iyo wax ka badan laakiin labadaa kunyuu leeyahay midna laqab maaha tanna waa kunyo un uu leeyahay tan labaadna waa kunyo un uu leeyahay iskii waxay ku kala duwan yihin mid kastaba kunyooyinkii baa tacadudaya imaka halkan ruuxu lahaa oo de waana meelo istibah ka imanayo ruuxii aad kunyo ku taqaanay marka kunyo kale aad u aragto nin kale aad moodaysaa haddii aanad xaqiiqadii iyo xaalku aanad garanayn oonad ogeyn haddaba midna kunyadan labaad uu yeeshay waa naanays ahaan bay ugu baxday oo waaba laqab kunyadani suuro kunyun bay leedahay midna waa kunyo caadi ah oo isagaa kunyo wax ka badan leh labadaasay kala noqonayaan labadaba misaaladii inoo sheegaya oo wuxuu yihi uma kuna alalqaabi watacadudi haddaba labadoodii markuu israaciye haddana calaa dariiqati lafi wanasr ayuu amhiladii dib isugu raacinaya oo naxwu abishaykhi waaba sheekhan dee mashhuurka ama xaafidkan macruufka ah ee kutubta kala duwan le barhkoodna ilaa maanta dee ay sooba gaadhay haddii ani xataa dhammayna lahayo oo laba hayo abishaykh weeye oo lafdigani waa latabun liabi muxamedi ama waxa weeyaan lilxaafid cabdillaahi bni moxamed bni jacfar ibni xayaan abi muxamedin oo waxay abisheekh kunyo laqab u tahay xaafidkii sayirka ahaa cabdullaahi bni moxamed ee abusheekhun baaba aada loogu yaqaanaa laqabkiisane ee kunyadiisa ayd abi muxamed wabnu jurayjin ina jurayjna cabdilmalik bni cabdilcaziz ibni jurayjna kunniya waxaa lagu kunyooday oo kunyo ahaan isaga loogu adigu dee loo loo yeelay oo uu leeyahay biabilwaliidi abilwaliid iyo wakhaalidin wabiabi khaalidin abi khaalid litacdiidi iyagoo labadan xaalaba ama labada misaalba tacdiidka halkan adigu tafciilkii macnihiisii maahe waa tafacul macnihi oo isagoo litacadudi wey tiro ay tirowday kunyadii ay u sugnaatay laakiin midna tiradan ay tirowday kunyooyinkiisii tacaduday mid ahaan baa laqab ah midna waa iyada kunyadiisii oo tacaduday un oo labada naxw abusheekhi iyo wabnu jurayjin waa kuna alalqaabi watacadudi ayay misaalkii u tahay haddaba markay alqaab tahay waxaa misaalkiisi yahay naxw abisheekh abi moxamed oo imaamkan dee kutubta kale waa ku aragteen horena kitaabkan waan ugu soo aragnay abusheekh waa laqab maha kunyadiisii ama kunyadiisa kale abu moxamed baa la yidhaha kunyadiisii caadiga ahay magaciisana cabdullahi ibni moxamed ibni jacfar ibni xayaan baa la yidhaha laakiin aada wuxuu ugu mashhuur yahay waa xaafid eh qarnigii afraadna rijaashiisii weeye iyo culimadiisii eh abusheekh laqabkaa ah laqabkiina suuro kunyuu yeeshay haddaba naxw abusheekh abi moxamed kuna alalqaabi bay misaal u tahay oo marka abu moxamedna waa kunyadiisii caadiga ahayd kunyada labaadee soo korodhayna waa laqab taas oo dee macnihii laqabbaabay leedahay ama iyada ibnu jurayj kolay jurayjkan loo teeriyeyna ama loo nisbaynayaana waa awowgiya isaga abi cabdilcaziz baa la yidhaha cabdilmalik ibnu cabdilcaziz ibnu jurayj ee wuxuu aada ugu shuhroobay ibnu jurayj buu kuga shuhroobay ibnu jurayj laba kunyuu leeyahay abu khaalidna waa la yidhaah abilwaliidna waa la yidhaha markaa kuwan iyagu dee ma shabaha midna ma shabahayso arrin laqab ma shabahayso ama ma aha abulwaliidna waa kunyo uu leeyahay un abu khaalidna waa kunyo uu leeyahay un marka lawaalna laba nooc oo imaka waa kii saddexaad iyo kii afraad intanna iyadoo kutubta loo alifay malaha xaggan kunyooyinka ay casharaad noqonayso ee waxaad markaa lahay iyo in badanoon lahayn kuwii ugu waaweynaana mala ajza un baaba laga haya abu axmed kitaabkiisa alxaakim alkabiir ayaa ugu weyn oo dee dhowr iyo toban uu gaadhsiiyey safri ama juz ama adigu mujalladba bal taas laakiin qaybo un baa lagaba hayaa waana kitaabkii ugu taamsanaa xaggan kunyooyinka waxaan oo dhan hadda barhkoodna weliba gaargaar ahaantooda kutub ay kuwa khaas yeeleen culimadu ilaahay ka raali hadee baa jira haddaba bal waa kii saddexaad iyo kii afraade labadaas xaalo ayay kala yihiin bal misaalkan ama laqbadan ku laabaya kol haddaan ujeedadii fahmnay fasuma ay wataan suma saalisu kii saddexaad kunal alqaabi waa naanaysaha kunyooyinkoodii macnaa waa kunyooyinkii tacadudaya laakiin bacdigood ay laqab ahaayeen ee ruuxu kunyo keliya unuu lahaa misaalkiisana aan raacsano naxwu abisheykhiba weeye waa abisheykh oo abisheekh lafdigan i laqabun lilxaafidi cabdillaahi bni muxamed abi muxamedin waxay laqab ugu yahay iyo naanays xaafidkaas shahiirka ahe laqabkaas aada loogu yaqaanee kunyadiisu ma tahay abi muxamed watacadudi ay suma raabicu qismigii afraad kuna tacadudi waa tirow ay iska tirowda unay dee mid ka badnaato kunyooyinkii qismigiisii waaba kan oo wabnu jurayjin ina jurayj kuniya waxaa lagu kunyooday biabilwaliidi iyo wa khaalidin wa biabi khaalidin dabali tacdiidi horta waa iska takmila soo saaxibu fatx albaaqa yidhaahon macnuhuna waxa weeye labada misaal mid kullun min almisaaleyni litacdiid isu mid kastaaba litacadiidi macnaa litacadid tiro ay tirowday kulyooyinkii u sugnaaday laakiin ka hore waa tacadud alkunaa almulaqabi biaxadihima ama ixdaah axadiha waa tiraadna kunyadii way tirowday laakiin tiradan ay tacaduday ay dee mid ka badnaatay ma aha laqab ahaane waa dee kunyo ahaanunbay iyadu u tacaduday saasee kale waa iska tagmilown uma dawu lkhulfi kunan waculima asmaa'uhum wuxuu ihi eg halkaa waxaan imika inoo soo maray afar qaybood uun afartii kale labadan bayd bay inoogu urursanaanayaan mayade intii soo hadhay oo dhami oo wuxuu idhi uma dawu lkhulfi khilaafka kuwii usahay waxa haddana uma alqismu alkhaamis wey dawulkhulfi khilaaf ahaa kuwii khilaafka u saaxiibka ahaa weeye kunan waa tamyiizaane xagga kunyooyinka khilaaf u saaxiibka ah macnaa kunyooyinkoodii laysu khilaafay wa culima eeg aliftu tanwiin ma laha aliftu waa liliblaaq waana ficil majruubo binaysan oo ficilka tanwiin ma gelayseen wa culima lana ogaaday asmaa'uhum magacyadoodii la ogaaday taasi waa qeyb iyo wa cagsuhu kaa cagsigii oo muxuu markaa noqonayaa dawul khulfi dee waa asmaan ama isman wey kuwa marka kuwa khilaaf u saaxiiba xaggii asmaada wa culima kunahum laakiin kunyooyinkoodii la og yahay oo laba suuray noo noqon wa fiihimaa ay waman ikhtulifa dadkii laysku khilaafay fiihimaa labadaba waa kunyooyinkoodii iyo magacyadoodii iyo wa cagsuhu kaa cagsigii oo kaa cagsigiina muxuu noqonayaa dadkii ina khilaaf aanu gelin kunyadooda iyo ismigooda ee kunyadoodiina la garanayo ismigoodina la garanayo bal afartan aan ku joogsanay inta inaan labada inta dambe gaadhin oo wuxuu halkan sheekhu yihi raximahu llahu tacaala oo qismigii shanaad iyo kii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii sideedaad intaa inoo noqon doonaa dadka ruwaadda iyo culimada kaba mid ah ee asmaadoodii la garanayo magacoodii lagu magacaabayo waa la garanayaa oo taa khilaaf kama taagna laakiin maxaa laysku khilaafay kunyooyinkii ay lahaayeen oo markaa dee kunyo wax ka badan baa kutubtii inoogu sugan maha sida suuradii hore inay kunyooyinkan mid kastaba uu gooni ahaantiisa kunyo ay ugu ahayduu lahaa ee waxa weeyaan oo kaba yimi tacadudkaasi iskhilaaf laysku khilaafay kunyadiisii layskuba khilaafay taasi iyadu waa qayb kolleyna dee wuxuu xagga hoose uu xoogaa inoogaba dhiganayaa welibana waxaad moodaa marka la eego in alqaabtan iyo waxyaalahan iyo umuuro badan oo dee asalkii ku sugnaa inuu dee imika amhiladeedii iskagaba goobsa iskaga gaabsaday bal marka waxa weeyaan eeg magaciisii waa la garanayaa oo layskuma khilaafsanaa waa culima asmaamto u wada laakiin kunyadii baa layskuma khilaafay xataa dee sheekh markaa sheekh ay soo naqliyaan baaba kitaab halkan gaara kuba laha amtiladii waxaa ka mid ah usamat bnu zayd xibu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam bnu xibih magaciisii waan garanaynaa ina khilaaf ma taagna laakiin kunyadiisii maxaa la yidhi abi zayd waa la yidhi abi moxamed waa la yidhi abi cabdillaahi waa la yidhi abi khaarijat oo kole kutubta mustalaxa iyo dee markaa dee uu kaba mid yahay kuwan sharaaxda aan hayna iyo macrifatan wa culum alxadiid ama kitaabka culum alxadiid ee leeyahay ibnu salaaxiya waa sida kuba sugan wasir aclaami nubala iyo dee barhkood abu khaarijata bedelkeeda abu xaarisata ay kuba sugan tahay oo dee mooy bal markaa midkood dee waayaa kolley malaa asal noqonaya kaasi makama kala saarayeen haddaba bal markaa sheeg magaciisi waa la garanayaa laakiin dhowr kunyo ayaa imika meesha ay soo naqliyeen arrintuna maaha inuu dhowr kaba lahaa ee waxa weeyaan waa khilaaf la isku khilaafay kunyadiisi waxaa la mid a ubay ibnu kacb saxaabigaa sayidulqura ama dee aqra'u hadihi lumma abudufayl kunyadiisa waa la yidhi abulmundirna kunyadiisa waa la yidhi qolooyin kalena iyaguna la mid weeye oo iyadoo magacoodii la garanayo ayaa khilaaf jiraa kunyooyinkoodii dee waxayna culimadu way noo soo noqliyeen si loo dabdiyo laysaga hubsadoon ishtibahalkana u dhiman ta kalena waa taa cagsigoodoo ka kunyadiisii baa la garanayaa oo khilaaf ma jiro laakiin magaciisi baa laisku khilaafsan yahay kunyadii waa macruuf oo kunyadiisii layskuma khilaafsanaa laakiin magaci uu lahaa waa laysku khilaafsan yahay dee waxaaba inagoon meel dheerma tegin abu hurayre eeg kunyadiisi waa waxaa laysku waafaqsan yahay bal sababtii halkan ay ugu baxday dee aqwaale ha kuba timaado oo magaciisii waa laysku waafaqsan yahay mee kunyadiisii laakiin magaciisii malaa soddon qowl in ka badan ba siday nawowiye dhahaan ama soddon ayaaba jiro dee ay qowlkooda ugu mashhuursanaa cabdiraxmaan ibnu sakhrin in la yidhaah barhkood baa cumayr ibnu caamir baa la yidhaa yidhi bal dee dibyaadi ayaa qowlkiisu taa yahay oo halkana ciraaqi leeyahay wa aclamu lmutaakhiriina bilansaab ansaabta ninkii ugu yaqaana dadkii dambe ama ragihii dambe waana dabaqadii sheekhadiis adigu ka yar horreeyeen sheekhadiisuu sheekhiyey bal haddaba taas oo kale eg markaa magacii baa laysku khilaafayaa kunyadiina waa laysku waafaqsanya waa tii hore cagsigeed laba noocba halkaa inoogaba soo baxay muxuu yihi wa fiihima labadoodiiba oo fiihimada muxuu wadaa labadiiba ay man ikhtulifa fiihima wey mid laysku khilaafay baa qismigii toddobaadna noqon fiihimadu waa fi lkunyati walismi kunyadiisiina waa laysku khilaafsan yahay magaciisiina waa laysku khilaafsan yahay labadiiba kaa mithaalkiisu waaba safiina oo mawla rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi mawlihiisii ahaa saxaabadii rasuulka kaba mid ahaa safiinu waa laqab iyo naaniiyo magaciisii maaha magaciisa cumayr waa la yidhi saalix waa la yidhi mehran waa la yidhi waxyaalo kalena waa la yidhi oo bal xaafid ibnu xajar illah koo iyo labaatan waa gaadhsiiyay saaba kunyadiisana abu cabdiraxmaanna waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi me waa abulbakhtari mana aha imika kunyo tacadudaye asmaa tacadudaye waa iskhilaaf oo markaa magaciina waa laisku khilaafsan yahay magaciisii kunyadiisina waa laisku khilaafsan yahay waxay isku waafaqsan yahin waa laqabkiisan la yidhi safiinada rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyh maalin iyadoo dee jihaadadii lagu jiro alaab badan oo malaa dadkii lahabaa ay caajiseen inay qaataan ay kari waayeen uu sido ayuu ku yidhi safiinaba tahay bal taasna waa eeg waa qayb oo wa fiihimaadan waman ikhtulifa fiihimaa mid laysku khilaafay labadiiba fii ismi wa fii kunyati taas wa cagsuuna ka dama cagsigiisa ka dhig wa cagsu markaa muxuu noqon dee ismigiisina waa la garanayaa khilaaf kama taagna kunyadiisina waa la garanayaa khilaaf kama taagna labadiiba waa laysku waafaqsan yahay taasna dee waa dad badan mid kastaaba dad badan baa kuu soo bixi ha kala badbadnaadeen dee kuwa waxaaba kaba mid ah oo imika halkan uu dhigtay aimatu lmadaahib oo kale abu xaniifa waa kunyadiisi khilaaf kama taagna magaciisna waa nucmaan ibnu thaabit oo iyadna khilaaf kama taagna sufyaan thawri malik ibnu anas maxamed ibnu idriis shaafici axmed ibnu maxamed ibnu xambal intoodabana dee magacyadoodna waa taa la garanayo dhammaantoodna abu cabdillaahi bay kunyadoodu tahay iyaga is wada raaciyo abu cabdillaahi ayay kunyadoodu tahay oo kale bal markaas eeg kunyadiina waa laysku waafaqsan yahay ruuxan kunyadii u lahaa magaciisina waa laysku waafaqsan yahay midna khilaaf kama taagna bal taasna waa qismi iyadna gaaro dadkuna aad bay isagaba badnaanayaan dhaqoodu man ku laamintaa afartiiba waan aragna waa ilaa noocii sideedaad uma bacdiyeen oo waxaa kaa isaguna aqsaamtii kaba mida sumadu waa tartiibtan dikrigeen oo qismigii dee noqonaya shanaad dawul khulfi khilaaf kuwii u saaxiibka ahaa kunan xagga kunyooyinka waa tamyiiskii waa xagga dhinacan kunyooyinka ayaa khilaafkoodu uu yahay oo layskuba khilaafay wa culima alifta waalilidlaaq baan idhi lana ogaaday asmaa'uhum magacyadoodii laakiin laysuma khilaafsane waa la ogyahay waa qismikaasi waa kii shanaad wa cagsuhu iyo kaa cagsigii oo waa dadkii magacoodii laysku khilaafay laakiin kunyadoodii la ogaa in laysku waafaqsanaa wa fiihimaa waman ikhtulifa fiihimaa iyo ku laysku khilaafay fiihimaa fi lismi waalkunyati kunyadii iyo ismigiiba oo ismigiisina waa laysku khilaafsan yahay kunyadiisina waa laysku khilaafsan yahay waa qismigii toddobaad isaguna wa cagsu iyo kaa cagsigiiyo waxa weeye waa ku laysku waafaqay kunyadiisiina la garanayo ismigiisina waa la garanayaa midna khilaaf kama taagna si amtiladna waa taan soo sheegnay intaas labadii harsanayd oo kolkol haddii la istiraaciyo dee mid keliya laga dhiga sagaalka ay noqonaysa litiscinti halkii uu lahaa wadushtiharin waa kii sagaalaad ama kii sagaalaadna waxa weeyaan dushtiharin shuhrow mid u saaxiiba bisumin magacii uu ku shuhroobay sumna sow inuu odhan doono ama shuraxdan ay halkan wada yidhaahaan waa luqo ismiga luqaadkiisii ka mid a oo lafdigan al-ism ayaa luqaad tacaduday buu leeyahay waxaa luqaadkaa kaba mid ah iyadoo la qasriyo ism maqsuura laga dhigo suman la yidhaha horeynuu soo aragnay suman tanna tiiba maaha waa luqad naqsi oo markaa xarakaad daahira la wada icraabayo halka kaa xarakaad muqadara la icraabayo oo sumin bay noqon bal markaas tii horena suman bay ahaydoo iyadu waa ismi maqsuuray ahayd markaas saasay kala yihin tani waa luqa naqsi maaha qasrigii luqadii qasriga maaha bal haddaba wuxuu ku shuhroobay magaciisii ayuu ku shuhroobay taasi waa suuro oo maxaa uga jeedaa iyada tanna ninkani kunyuu leeyahay magacna waa leeyahay halkii haddaba laakiin muxuu ku shuhroobay magaciisa aada loogu yaqaanaa oo dee dadka qaar magacii waxaa loo bartay in kunyadii oo magaciisiiba si abu hureyre aan aragno kuwa qaarkoodna ismigiisa mashhuura kunyana waa leeyahay laakiin dee ta loo yaqaana uu ku shuhroobay waaba taas dadkuna aada bay kuwaasi u badan yihiin halkan kolleyna ibnu salaxiina majmuuca ay tiriyaan sharaxna way nooguma sugantah si imaka dalxat ibnu cubaydillahi oo kale saxaabigaas kunyadiisa uma naqaanaba ama kumuu shuhroobin magaciisa dalxa cabdiraxmaan ibnu cawf oo kale xasan ibnu cali oo kale qolooyinkaa dhammaantood abu muxamed baaba la yidhaha kunyadoodu ay tahay zubayr ibnu cawaam iyo xusein ibnu cali iyo xudayfe iyo sulaym salmaan baan filaya sulaymaan baa intaa le salmaan iyo jaabir waa salmaane sulaymaan buu xagga hoose ay dhigtay iyo jaabir ibnu cabdillahi iyo qolooyinkaasna kunyadooda abu cabdillahi baa la yidhaha cabdillahi ibnu mascuud iyo cabdillahi ibnu cumar iyo abu cabdiraxmaan baa la yidhaha haddaba dadkan qolooyinkaas magacyadooday ku shuhroobeen kunyada la yaqaanana way leeyihin bal halkaas sulaymaanta ulitunbaa salmaana kolley safxada saddex boqol iyo saddex iyo sagaashana numatigaynu nin kusoo aragnay naxwu abi bakr ibni xazmin markuu halkaa qabanayay ayaa waxaa dhacay maxamed ibnu camrin ibnu jazin sawaabku waa ibnu xazmin waayo waa misaalkaa matiga inooguma sugan ee matiga ninkaa magaciisi inooguma sugan yahay ayuu magaciisi iyo tasmiyadiisii dhamaynaya waa safxada saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan bal markaa ayaad qoladani waa maxay magacna waa leeyahay kunyana waa leeyahay laakiin magaciisu ku shuhroobay oo loo yaqaanaayo dee kutubta waa taas imika haddii aynu dalxa iyo zubayr iyo waxaa la arkaa intayna badan dee haddii kunyadoodii ma garanaynaba haddii saxaabigii unoo kunyadii loo soo dhigtay halkan ma garanayno wa cagsuhu markaa kaa cagsigii cagsigiina muxuu markaa noqonayaa man ishtahara bikunyatihi duuna ismihi ninkani magac buu leeyahay kunyana waa leeyahay laakiin kunyadiisii uu mashhuur ku yahayo marka kunyadiisa la sheego waa la garan haddii magaciisii la sheegana waxaa dhici karta dee nin macrifole unbaaba markaa garanayo u baraarugaya ama kunyada marka lagu sheego waaba la garanaya oo minhu waxaaba kaba mid ah kaas nooca abuduxa deni abuduxa oo keliya maahe kaa isagoo cagsigan ah waxaa kaba mid ah abuduxa oo ah kunyatun limuslim ibnu subayx muslim ibnu subayx ninkaa la yidhaaho kunyadiisii ah oo noocii labaad waa kii hore cagsigii un haddii la israaciyo nooc keliya iskuba noqonayaan oo wuxuu ku shuuloobay kunyadiisii magaciisa laakiin aada looguma yaqaano magacna waa caadiya oo la yaqaanana waa leeyihi marka misaalkeed muxuu inooguma dhigtay abiduxa oo kutubta dee waa nin rijaalu saxiixayn ah ama rijaalu fitaba kaba mid ah waa kusoo noqnoqdaa kutubta abiduxa waa kunyadaasu aada ugu shuuroobay laakiin magaciisu muxuu yahay muslim ibnu subayx baa la yidhaah magacii kuma shuuroobina kunyadu ku shuuroobay waxaaba kaba mid ah abu idriis alkhawlani oo raggii waaweynaa taabiciintii kaba mid ah abu idriis alkhawlani dee kunyadiisan iyo nisbadiisan buu aada mashhuur ugu yahay magaciisana waxa ay culimadu inoo soo naqliyeen in la yidhaaho bal haddii aan khilaaf la gelin caaidullah caa'idullahi waxaana idnoo taalla safxada saddex boqol iyo lix iyo sagaashan caabidullahi babaa taale laakiin waa hamza magaciisiiya caa'idullahi taas waxaa kaba mid a abu isxaaq asaniici waana ninsan rijaalu sita ka mid oo caalim culimadii taabiciintii kaba mid ahaa oo dee axaadiistiisu ay aada u badan tahay abi isxaaq asaniici kunyadiisa iyo nisbadan reer sabiic ayuu ku shuuroobay magaciisa maxaa la yidhaha camr baa magaciisa la yidhaha dee rag badan oo kalena way jiraan oo aada u badan oo lama koobi karayo oo ujeedadu kunyadoodii bay ku shuuroobeen iyadoo magac ay leeyin jiro haddaba anwaacii kuwaas wey wadushti arin e waxa weeyaan qismigii sagaalaad dushti arin in shuhro u saaxiiba bisumin magacii uu ku shuhroobay iyo wa cagsuhu cagsigiisii kaa cagsigii abuduxaa wa minhu noocan cagsiga waxaa kaba mida abuduxaa oo ah dee kunyatun limuslim ibnu sabax kunyo u ah muslim ibnu sabax ninkaa la yidhaaho bal sharaxana waynu eegan waxa weeyaan qaybaha oo dhan ya dee kolley amhilo badan baa ku sugan alalqaabu naanaysihim kolley umuuraha naanaynana waa umuuro horta ruwaadda un ku tacalluqsan waa umuuro culimadu ay u cinaayoodeen ay u dadaaleen ay aada ugu ihtimaameen allaha ka raali adoo qaradkoodna uu yahaa ruwaaddii in la kala saaro inaan ishtibaah iman ruux inaan ruux kale loo qaadan shaksi keli ahaa laba iyo wax ka badan aan loo qaadan dee kolkol laba ruux oo magacii iyo waxyaale ay kaba dhexeeyaan markay meel wada yimaadaan midkood si kale inaan loo qaadan intubana waa axaadiista rasuulka ilaalinteeda iyo xifdiga ilaahay subxaanahu watacaala ragga ah juhuudoodii uu inoogu soo xifdiyey sunnihii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay khayr weyn ha ku abaalmariyeen bal markaa waa naanaysihii iyo alqaabtii wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wacni waxaad u ihtimaamtaa ood waxyaalahaad u ihtimaamayso ninka daalibka cilmi xadiis dalbayo weeye ama cilmiba dalbayo waxyaalahaad ku dadaalayso ood u ihtimaamayse dalbays aada u ihtimaamaysa waxa ka aad ka dhigtaa fi lalqaabi bimacrifati alalqaabi naanaysaha kolley marka caadigaa waa dee markan wasanka hamsadan waa layer laga yarboodaya ama dee hamsatu wasli baa loo bedeli bilalqaabi bimacrifati alalqaabi naanaysaha oo ah alqaabu lmuxadisiin waalculamaai wamandoga waruwaatba raggii muxadisiinta iyo culimadii si guud iyo ruwaadiiba adigu si guud naanaysahooda bal taas u ictimaam oo aada ugu dadaal waayo in kolley dee fawaa'ideedu aada iyo aad bay u badan tahay waaba ka qayb inoo sheegi doona bal waxyaalaha ugu dee sokeeya waxaaba kaba mid ee ugu dhowba ninkii laqabkiisii baad aragtay in culimaduna marka ay kol kutubta taraajimta ay dhigaan kolba halka ugu mashhuursan yahay ayuunbay meeshiisa ku soo arooriyaan waxaa dhici karta ninkana waa nin macruuf oo laqab uun yeeshay ama kunyo uun yeeshay tarjamadiisaad uga baahatay kutubu taraajim haddii aanad ama magaciisii garanayn ama wixii kale raacaye de markaa aada looguma yaqaanay waxaa dhici karta inaad helin de waxaabay soo naqliyaan imaamkan dee marka leego culum alcarabiya dee imaamka weynkuba ahaa waktigiisii guud ahaanba ama imaamkii waktigiisa ahaa ibnu hishaamka naxwiga ah ama culum alcarabiya imaamka kuba ayaa kol wuxuu doonay abuzinaad bay yidhaaheen inuu tarjamadiisa bal doono dee meel alle meel ugu hagaagu garan waayey oo waa waayeyba sababtana waxaa dhacay dee abuzinaada waa nin isaguna kolley halkii abusheekh oo kale uu la mid yahay oo magac buu leeyahay cabdullahi bnu dakwan oo dee dadka dalabada cilmiga khaasatan xadiidka dalbayey oo kale kuwada yaryarna iskaba garanayeen oo waa halkay kusoo arooriyeen kutubu taraajim tarjamadiisa waa nin dee caalim ahaa oo markaa cilmigiisu sarreeyey waqtigiisii xadiiskaba in waxaa kaluu leeyahay abuzinaadani waa laqab waa uka cadhoon jira la yidhaahaa maha kunyadiisii ama kunyadiisa abu cabdiraxmaan weeye marka cabdullaahi ibn bacon inuu yahay ma garanayn abuzinaad unbuu dooday tarjamadeeda kutubtii marka la wada baadhana meel marka la eega la tirinayo xurufta tasalsulshan abuzinaad kuma soo aroorinayaan marna cabdillah markay dee magaciisa dhigataan cabdillahi ibn bacon bay sheegayaan kunyadiisan ama laqabkiisan abuzinaad iyo taase ma soo dhiganayaan ninka dee aada ugu shuuroobay si abi hureyre iyo bal markaa ku shuuroobay mooyaane raggan alqaabtale iyo dee magacoodii bay kusoo aroorinayaan haddii markaa magacoodii aad hayd oo kutubtii taraajimtan aad haysato oo tiraa bal magacan baad waayo uun oo kale oo dee taasi isaga un may ahayd rag badan bay taasi qabsatay oo dee markay dee ama laqabkii baadhaan sida halkan alqaabta oo kale tamtam nin la yidhaah oo kale dee raggii waaweynada culimada ka mid ah ayaa xaafid ibnu xajar ku yihi kutubtii taraajimta waan wada baadho ninkaa tamtam waan kama waay dee tukadi dee waaba la qabeen magaciisa waa hebben hebben oo dahabi iyo khadiib iyo dhammaanba tarjamadiisa way dhigaan oo bal markaa ruux markaa dee taasna waa waaba umuuraha ama fawaaida meelahan iyo markay dee inoo jamciyaan dee arrinta kasii weyna waatuu inoo tilmaami doono wuxuu hi wacani waxaad u ihtimaamtaa bilalqaami naanaysaha fi macrifati alalqaami farubamaa jacala inuu ka dhiga la arkaa alwaaxida shaksi keliya isnayni laba inuu ka dhigo waaxid waa mafcuul hore isnaynna waa laba mafcuulkii labaad alladii kii faacilkii jacala waa kan alladii kii hadda la madhnaaday minha min macrifati alalqaabi alqaabta macrifadeeda ka madhani inuu ruux keliya laba ka dhigaa dhici karta oo waxa weeyaan imika nin baa taqaano magaciisii ku taqaanay laqab uu leeyahayna waa jiraa laqabkii baad haddana aragtay waxaa dhici karta haddaana dee macrifadaas aanad lahayn inaad laba nin ka kala dhigto bal dee taasi maaha inay dadka caadiga oo keliya kaba dhacayso ama macrifadoodu aanay aada u sarrayn ee xufaadii waaweyneyd sida cali bnu madiini xaafidu waqti iyo cabdiraxmaan ibnu yuusuf ibnu khiraasho isaguna xaafidkii waqtigiisa isna ah xaafid aha ayaa waxay kala qaadeen bay culimadu yidhahan si halkan ba inoogu sugan cabdi horena ay usoo sheegeen halkii akhawaat ikhwa iyo akhawaadkii cabdullahi ibnu abi saalix oo suhayl halkii afarta walaalahaynu kuba soo maray iyo cabaad ibnu abi saalix ayay laba ka kala dhigeen waxaanay culimadii kala caddeeyeen inay nin keliya un isku yihiin cabaadkani laqabkii cabdullaahi inuu yahay cabdullahi ibn abi saalix baa laqab ahaana cabaad loo yidhaa markaa nin keliya ay ahaayeen dee raggaa waaweyne way ku qaldameed halkan oo laba nin bay markaa walaala ah ayay kaba dhigeen oo dadkii walaalahaba ay shan kaba dhigeen marka taasaaba dhacaysa ee haddaba waxyaalahaad u dadaalaysa taa kaba dhig wacni bilalqaabi fa rubamaa jacal inuu kaba dhigaa la arkaa ka yeelo alwaaxida waa shaksigii keliya ahaa isnayn laba laba ruuxuu ka kala dhigo alladii kii cadala madhnaaday ka khaali noqday minha min macrifati alalqaab kolleyna aimadu kutub aada u badan bay dejiyeen oo adigu majmuuco ah barhkoodna lagaba hayo sida dee ibnu jawsi kitaabkiisa waa madbuuc maanta kashfu niqaab halkan hosana sharax uu idin dhigtay bal markaa magaciisa aanu dhiganayn lakin in ibnu jawsi leeyahay malaha kutubta kitaabka ugu ahamsan ee ugu qiimo badan waa kitaabka xaafid ibnu xajar leeyahy oo la yidhaha nisat lalbaab fi macrifati alalqaab laba mujaladna iyaduu muxaqiqiye waa lagu madbuceeyey kolleyna waxaan ku ogay horta maktabada mulxaqa waa taalay nusqabaan arkay beri safaxaad ka taswirtay anigu ma haysteen bal markaa kaas baa kutubta waayo kutubtii ka horreysa oo dhan wixii kuba sugnaa iyo talkhiiskood iyo ziyaadaadkood ayuu kuba sheegay oo dee kitaabka labada mujalad gaadhay haddaba naxwu daciifi amhilu inoo dhiganaya oo kolkol baabay dee daahirkan wixii laga fahmayo bay ka duwan yihiin wixii looguba idlaaqay ruuxa oo taasna waa arrin kaloo u baahan in la hubsaa asbaabta naxwu daciifiba weeye waa ninka adaciif waa nin cabdullahi bni maxamed laidhaha mashaayikhdii nasaa-iya kaba mid ahaa ay bijasmi dacfigani maaha inuu xadiidkiisa daciif ku ahaa nin siqa ayuu ahaa barhkood baa la yihi daciif waxay yidhaheen ba itqaankiisa badnaa daraaddeed oo waa min baabi iladad sida ibnu sheegto markaa ibnu xibaan oo kale laakiin waa maxay dacfigani xaggan lagu idlaaqay ay bijismi waa adaciifi fi jismi xagga jirhkiisa uu daciif ahaaye laa fi xadiidihi xadiidkiisa daciif kuma ahaynoo waa laqab aan marka la ega daahir ahaan toosnayn marka cilmi xadiid la joogo ama xaggan culumta laba joogo oo ninkii laazimay isagoo wixii looga jeeday aanu taa ahayn iyo waman dalla kii lumay ee markaa adariiqa dariiqii kaba lumay bismi faacilin oo waxa weyaan luqiba waxaa lagu magacaabay oo naanays loogaba yeelay bismi faacilin ismi faacilo min dalla ficilkaa dalla ismigiisii faacilo maxaa la yidhi addallo isagu kana waa nin dee isaguna aada u qiimo badnaaba oo de aan isagu nin halowsan ahayn laakiin laqabkaasi uu laazimo mucaawiyata min cabdilkariim baa la yidhaha waxay idhaaheen isagoo malaa maka kusoo jeeda un adigu dariiqaa ku ambaday waa lumay barhkood baaba yidhaha dib looma arag asay barhkood yidhaahaan adugu bal markaasay addaallu yidhaaheen addaallu markaa ninkii diin ahaan u halowsanaa maaha ee waa kaa ninkaa ambaday ama dariiqaa dee gees maray ee kuba lumay unbaabu ahaa dariiqaas haddaba laqabkanaa laazimay oo waa laqab daahir ahaan aan toosnayn laakiin laazimay ninkuna wax dalaalo xaggaasi iyo dalaalkii kale diineed iyo taamay ahayn waman dalla dariiqa ismi faacilin luqiba waxaa laanays looga yeelay ismi faacilin ismi faacilo min dalla ficilkaa dalla ka soo jeedo maxaa la yidhi addaallu baa la yidhi bal markaa imika wuxuu inoo soo qaadma alqaabteena aada bay u baba badan tahay kollay qeyb fiicanna waa tiriya ibnu salaaxe isagu matni ahaan buu sheekhu ugaba tegay ee wuxuu bal markaa laqabyo aan daahirkoodii se laga fahmaye ahayn oo imika yunus alkaduub iyo yunus asaduuq iyobay leeyihin kaduubkaasi waa nin mudqin ahaa buu ahaa taasna waa kaba dheeraay madaa bid ahaan bay ugu magacaabeen yunus asaduuqna nin daciifa buu ahaa kolkol baa laqabku daahirkiisanba aanu ahayn oo bal waxyaalaha in loo baraarugaba ay tahay sa caarim oo kale dee ninkaas isaguna waa nin xaafido oo dee aada u fiicnaa oo wanaagsanaa lafdiga caarimna waa alcaraama alfasaad baa la yidhi nin fasaad ka dheeraana waa ahaa laakiin haddana dee ninkaas laqabkaasa isna laazimay oo kaleo kolkol baan laqabku daahirkiisan ahayn walan yajuusa bal xukun buu inoo sheegaya wuxuu uhi walan yajuusa ma banaana maa yakrahu wuxuu karhayo almulaqabu kan lagu naanaysay wuxuu karhayo in lagu idlaaqo ama loogu yeedho ama marka horeba dee ta ugu daranna waa in loo bixiye taasi iyadu ma banaano weeye oo dee laqabkii ayaa dee noqon mid uu ruuxu iskaga raali yahay oonu diidahayn kaas dhib ma laha tacriifaan iyo keyrkeedba hadii looguba sheego oo sidaad imika abituraab oo kaloo misaal gelaya halkii marka la qabtahay kunyada oo dee cali bn abi daalib abulxasan baa kunyadiisu ahayd abuturaabna waa kunyo suuradeeda laakiin waa laqab sida abusheekh oo kale aan kuba soo maray waa laqab calina wuu jeclaayo isagaabuu ugu jeclaayo kaba jeclaa kuwiisa kale waayo rasuulka ilaahi baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuba magacaabay bal markaa taasoo kale dhib ma laha laakiin ruuxu hadduu nacayo ama wasfi naqsi bay tahay ama waaba nisbadii hooyo saynu hore usoo maray ama adu waa wax adigu uu diidayo iyada marka hore horta in lagu idlaaqaa oo lagu bi loo bixiyaa wuxuu nacayo taasi wax banaan maaha hadhow marka kalena haddii dee aan tacriif loogu baahan tacriif haddii loogu baahdo si kale ruuxii loo tacriifin karin bal marka qadarkaa way banaanaan laakiin markaan tacriif yaxa loogu baahnayn tacriif aanay ahayn iyadna ma banaanaanayso kol aduu isagu diidayo kolleyna waxaan filaya de ina xusuusantiin war maayo ee halkii aadaabtii xadiiska wadikru macruufin bishayin min laqab taas beydkaas iyo beydkii kuba xigay iyo xukunkan oo kale waan kusoo maray ruuxa muxadidka aadaabtiisa y wadikru macruufin bishayin min laqab markaa uu aadaabta muxadidka kaba hadlayay haddaba lawan yajuusa maa yakrahu lmulaqabu marka wuxuu uhi warubamaa la arkee kaana inuu u ahaaduu usugnaado libacdin halkaa keyn hadday idiin taalla waa cayn un libacdin badh oo ah mikaba mida alqaabta sababu sabab ay usugnaato ujeedada kolley ninkan laqabkani waxunba ugu baxo sabay malaa intooda badan weyn jirtaaye laakiin wuxuu leeyahy waa xagga naqlin ahaan iyo inagu inaan ognahay oo laynoo soo naqliyey markaa barhkood inay sababba yeelataa dhici karto cabdilqani ba xataa asbaab dee markaa waa malaa kitaab buu dejiyey uu kagaba hadlaya asbaabta alqaabta uu kagaba hadla waa dejiyey rubamaa kaana libacdin ay libacdi min alaqaabi sababun sabab manquula oo dee aan garanayno oo wixii laynoogu soo naqliya aan garanayno waaba sida saqundarin sida gundar oo kale ninkaas maxamed ibni jacfarin ah maxamed ibni jacfar maxamed ibni jacfar waa nin ruwaada kaba mido sitada shucbana dadkii ruwaadiisa ee axaadiistiisa aada u dabdiyay ahaa waayo shucba hooyadii buu qabo sanado malaa labaatan gaadhayna waa lala joogo waa dee la joogay un haddaba maxamed ibnu jacfar waxaa la yidhaha gundar waana ninka ugu horreeyey laakiin qanaadiro kalea jirta oo malaa toddobiya gaadhiso barhkoodna mala xamed ibnu jacfar la yidhaaho oo dabadiyaa way jiraan oo culimaduna halkan muttafiqa muftariqa ay ku dabdiyaan ayaa jira markaa muttafiqa muftariqa ay kuba dabdiyaan bal markaa maxamed ibnu jacfar gundar baa la yidhaha laqabkan waxay leeyihin sabab buu leeyahay oo ibnu jurayjkii marka dhaweyd aan soo maray ayaa yimi magaaladoodii basra ayuu yimi markii uu basro yimi ibnu jurayj uu yimi ayaa xadiis buu soo naqliyay dawa ibnu jurijan waa nin reer xijaaza de waa nin caalim ahaa xadiis xasan albasri laga warinayo isla beledka ahaa ayuu ku xadiisayba uu sheego xadiiskii bay qoonsadeen malaa reer basra dadkii joogay oy ku inkireen oo waa lagu qayliyo oo lagu buuqay markaasuu ku yidhi malaa isagaana ugu sii hadalla badnaayo isaga ayuu ku yihi uskati uskutiya gundaru qundar waxa idhaha reer xijaaz baa ruuxa mushaqibkii ka qaylada iyo waxyaalahaas ayay ama dee buuqa iyo waxa dhaaliya ayay odhan jireen reer xijaaz isaguna xijaaz buu kaba yimi haddaba halkiibaa laqabku uu ka raacay oo qundar bay noqotay dee jamaaco kale oo qanaadireedna si aan sheegayna waa jiraan bal markaa taas oo kale wa saalixin wa ka saalixin saalixba weeye waa ninka xaafid macruufa oo saalix ibnu maxamed la yidhaaho macnaa waqtigiisii ciraaq iyo khuraasaan ba xufaadii waqtigiisii ugu heer sarraysay ah jazarata jazara ah almushtahiiri shuhroobay xifdi iyo itqaan iyo dabdi ku shuhroobay ninkaas saalixu jazara la yidhaaho laftigan jazara waa laqab iyo naanays waana uu baxay ee waa lagu yaqaanay oo macruuf buu kuba noqday marka wuxuu leeyahay sabab buu lahaayo waxaabay sababta idhaahaan kollay sabab labaadna way soo naqliyaanbe iyadoo malahay waqtigii xadaasadiisii iyo yaridiisii sheekh ay yimaadeen majliskii oo axaadiida uu sheekhay aqriyayay ayaa lagu yidhi isaga halkeed ka soo gaadhay malaa majliska qayb baa dhaaftayoo markaasaa waxaa xadiid ay kharaza ku sugnayd kharazadna waa ama waxyaalaha la taxo oo kale adugu bal markaa kuushayo ama dee nooc jawahirtaasba xadiid kharazadaas ay ku sugnayd buu yidhi ayaa jiray markaasu halkuu kharaza ka odhan lahaa ayuu yihi min cindi jazara ama min dee xadiidkaa jazara markuu marayay ayaan soo gaadhay halkuma dee lafdiguna kharazu ahaa iyo jazara maay macnaha tasxiif baa ka dhacay kharazadii buu tasxiifiyey oo jazaru yidhi markaasaa halkii la qabti kaba raacay oo jazara hadalkaa isaga kaba dhacay ee uu tasxiifiyey ayuunbaaba u baxay naanays u noqday saalixu jazara ayaaba la yidhi jazara ninkiiba uu noqday waa nin xaafida oo mutqin ahaa oo xaafidkii waqtigiisiiba de waa qarnigii saddexaad akhirkiisii ayuu dhintay bal taas oo kale isagana waan garanaynaa jazara wixii ay uguba baxday dee kuwo kaloo alqaaba oo sababtii aan laynoo soo naqlinna way jiraan oo waxay ugu baxday inaan garanayn kollay majmuuco ziyaadaana dee kutubta musalax halkan way kuba sheegaan oo bal markaa qolooyinkaas qisadan jazariya waxyaalahaasna iyo dee qundarna isagaa idiin dhigan doona taaba weeyaan warubama kana libacdin sababu ka qundarin muxamed ibni jacfari wa saalixin jazarat almushtahir almutalif walmukhtalifu mutalifkii iyo mukhtalifkii xoogaa baan ka wadanaa ama abyada hore